galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington d c galabnimo arbacaa taariikhduna ay tahay sagaaliyo labaatanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo saddexiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o e somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah munaasabad lagu taageerayay ka mid noqoshada soomaaliya ee suuqa dhaqaalaha waddamada bariga afrika oo magaalada muqdisho lagu qabtay waddamada dal ee hadda la sheegay aan sideedda ku nahay soomaalida way joogtaa iyagoo qaarkood ku joogay inay etoobiyaan yihiin inay yihiin kenyaan inay yihiin yurub inay yihiin maraykan inay ku joogaana laga yaaba baasabooro kala haystaan laakiin hadda maxaa noo suuragelaya iyagoo sanka kor u taagaaya soomaali ah baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda si xor ugu shaqaystaan
waxaa kaloon idiin haynaa islamarkaana aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka
in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin magaranaysaa jirjireecaan lagu arag taan waxay keentay inay wiilashii caalamkan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadha isku si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaara fuulo uu yidhaahdo anigu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka waaweyna israa'iil iyo xamaas ayaa iyadoo la dhexdhexaadinaya maanta wada wadaxaajooda ah suurtagalnimada in mar kale ay kordhiyaan xabad joojinta qasaha xilli saacada ay ka dhiman yihiin in la gaadho heshiiskaasi ka hor intaanu dagaalku dib u bilaabmin kadib lix maalmood oo aanay xabaddu halkaasi ka dhicin amaba ay taagnayd ehlada dadka alhaystayaasha ah ee ree israa'iil ayaa maanta lagu wargeliyey magacyada kuwa ay tahay in la sii daayo maanta wixii ka dambeeya warbaahinta ree israa'iil ee khan ayaa ku warantay in kooxdii u dambeysay lagu sii dayn doono xabad joojinta haddii kooxda wadaxaajoodka wada ay ku guulaystaan in la kordhiyo xabad joojinta heshiiskeeda ilaa iyo hadda kooxda xamaas ee maamusha marinka kasa ayaa sii daysay lixdan qof oo israa'iiliyiina oo haween iyo carruura kana mid ahaa laba boqol iyo afartan qof oo ay ku qabteen weerarkii ay halkaasi ku qaadeen bishii oktoobar toddobadeedii heshiiska ayaa markii hore lagu sii daayey kow iyo labaatan qof oo badankooda ay ahaayeen dad beeraha ka shaqaynaya u dhashay tailan iyadoo taasi beddelkeedana israa'iil ay sii daysay boqol iyo siddeetan falastiiniyiina oo dhammaantood ahaa haween iyo weliba carruur wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukraine dimitro kuleba ayaa ugu baaqeeyay xulafadooda reer galbeedku inay xoojiyaan wax soo saarkooda difaaca si ay u xaqiijiyaan in ciidamada ukraine ay helaan waxa ay uga baahan yihiin dagaalka ay kula jiraan duulaanka ruushka uu ku soo qaaday wasiirka ayaa hadalkan sheegay ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta neto ay ku yeelanayaan magaalada brussels waxaana uu sheegay inaanay jirin sabab lagu aamino in aanay jirin rabitaan siyaasadeed reer galbeedku ay ku ballaadhinayaan awooddooda wax soo saarka balse ay jiraan howlo farsamo ay tahay in la qabto si yoolkaasi loo gaadho ama looga midho dhaliyo wasiir kuleba ayaa intaasi ku sii daray in ukrain ay tahay waddanka keliya ee ammaankiisu cakiran yahay islamarkaana dagaalka ku jira balse sidoo kale ay arrintani tahay ammaanka guud ahaanba aagga layidhaahdo euro atlantic isagoo sidoo kalena xusay in aanay jirin wadaxaajoojin wax joojin kara iyagooo diiradda saaraya yoolkooda ah inay hantiyaan haybinta amaba haybta dhulkooda ugu dambayntiina wiisha ay dadku raacaan islamarkaana ay adeegsadaan oo ay isticmaalayeen dad dhulka ka qodayay macdan ayaa xarkaa goostay iyadoo ilaa iyo laba boqol oo mitir uu ka soo dhacay iyadoo ay saarnaayeen xilligaasi howlwadeenno ka shaqaynayay gooda laga qodo macdanta balatiniyamka oo ku yaala dalka koonfur afrika iyadoo ay halkaasi ku dhinteen koob iyo toban qof shan iyo toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo afar iyo toban ka mid a dhaawacoodu halis yahay sida ay sheegeen maamulka godkaasi macdanta laga qodayey falkan ayaa dhacay fiidnimadii isniintii xilli ay shaqaalaha u shaqada ka rawaxayeen ee kana soo baxayeen godkan oo ku yaala magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee rustenberg waxaana dhammaan dadkii halkaasi ku dhaawacmay sida la sheega loo qaaday cusbitaalka nico muller oo ah maamulaha guud ee godkan macdanta laga qodayay ee imbla platinium holdings ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay u ahayd maalintii ugu xumayd ee taariikhda shirkadda isagoo intaasina sii raaciyay in baadhitaan arrintan uu ku bilaabmay si loo ogaado waxa sababay in wiishkaasi uu soo dhaco ama uu xadhkaa soo gosto iyadoo howlihii macdan qodista ee halkaasi ka socoteena salaasadii shalay hakin lagu sameeyey dhacdadan daraaddeed dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay galab wacanan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay magaalada muqdisho ayaa xalay lagu qabtay munaasabada lagu taageerayay ka mid noqoshada soomaaliya ee dalladda bulshada bariga afrika wariyaha v o e saynab abuukar maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada muqdisho
muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay kubirista soomaaliya dalladda bulshada bariga afrika taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay dowladda maamulka gobolka banaadir ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo ayaa ka warbixiyey dadaalka dowladda soomaaliya ay ku bixisay sidii ay uga mid noqon lahayd ururkan islamarkaana ay uga faa'iidaysato xoojinta ganacsiga dalka si ganacsatada soomaaliyeed ay uga shaqaystaan dalalka xubnaha ka ah dalladan
markaan ku biirna kadib waxaan faa'iidaynaa marka waxaan faa'iidaynaa dadkeenna soomaaliyeed sida hore looga dhawaajiyey toddobada dal ee hadda la sheegay ee siddeedda ku nahay soomaalidu way joogtaa iyagoo qaarkood ku joogay inay etoobiyaan yihiin inay yihiin kenyaan inay yihiin yurub inay yihiin maraykan inay ku joogaanaa laga yaabaa baasabuuro kala haystaan laakiin hadda waxaa noo suuragelaya iyagoo sarka kor u taagayo soomaali ah baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda si xor ugu shaqaystaan soomaaliyaa nahay sinjigeennu waa cad yahay sumaddeennu waa caddahay sidaas ayaa xaquuqdeenna waxaa laga yaabaa dad badan hantidooda gabbasho kula jiray oo soomaaliyeed in maanta ay hantidooda bannaanka soo dhigan karaan xaquuqdoodana ay helayaan oo aan la dhici karin ama aan la haddadi karin marka meeshaan waxay noo sahlaysaa inaan xaquuqdeenna soomaalinimo inaan ku helna ayay noo sahlaysaa intaas kadib waxaan leenahay xeeb dheer isku socodka ganacsiga soomaaliya iyo afrika ayaan sahlaynaa dalka in la warshadeeyo dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin dalalkaas way naga horeeyaan nagama horeeyaan firfircoonnideenna iyo aqoonteenna iyo kartideenna markii loo fiiriyo waxaan ku gaaraynaa muddo yar oo kooban ayaan ku gaaraynaa hadduu ilaahay yidhaahdo dalkeennana waa warshadaynaynaa wixii aan soo saarnana waa u iibgeynaynaa ganacsatada way joogaan ganacsiga wuxuu ku xidhan yahay bobulation uu ku xidhan yahay
sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka sokow in uu bogaadiyey ka mid noqoshada soomaaliya dalladan waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixiyey waxa ay ganacsatada soomaaliyeed ka faa'iidaysan karto
waxaan leeyahay si gaaray annaga farxad noogu tahay ganacsatadeenna waxaan kaloo rabaa inaan u xaqiijiyo dadkeenna soomaaliyeed weliba khaasatan ganacsatadeenna iyo soomaalideenna waxyaalo badan oo u baahna inay noo daaweynaysaa oo ay ka mid tahay soomaalideennu waxa waaye waa dad socod badan waa dad taraabal badan waa dad aad afrika ugu socdaa marka barnaamijkaani wuxuu qayb ka noqon doonaa socodkeennii in uu macno u sameeyo oo aan noqonno dad milkiilayaal ah oo wax ka leh dalalka ay tegayaan oo maxaan ku idhahdaa aan marti ka ahayn toddobada waddan oo aan ku biirno siddeedda ku nahay dhammaanteen waxaan su nahay marka dad isu furan oo walaal ah oo aan dhinaca immigrationka aan aad ugu dhib yaraan doono midda labaadoo faa'iidada ganacsatadeenna sida gaarka ah ay u helayaan waxay tahay annaga shaqada hadda loo diyaar garoobayo oran usii qabanayba ganacsatada soomaaliyeed waxay deggan tahay toddobadaas waddan intooda badan waa deggannahayba annaga haddaan ka shaqaysannaa haddaan si oo xooggan ugu dhex jirnaa laakiin waxaa noo soo biirtay inaan heli doono xurriyad oo aan maarata aan xoog badan aan ku yeelan doono oo xoolaheennii aan la soo bambixi doono oo aan ku faani doono oo aan ka midnahay maxaan ku idhahdaa bulshada daladda bariga afrika aan qayb ka nahay oo markaan wixii ka dambeeya aan si xorriyada ula ganacsan doono
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu soo qabanqaabiyey munaasabadda ayaa ku booriyey dadka soomaaliyeed in ay u diyaar garoobaan sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen dalalka ku jira ururkan iyagana ay uga faa'iidaysan lahaayeen adduunka waxaa laga yaabaa dowladaha qaarkood inaysan wada haysan marka bar xoolaad iyo beer iyo bad cidda haysataa idaa loo marti yahay marka annagaa noola marti yahay marka waa inaan dadka marti soornaa soona dhoweynaa laakiin waxaa layska rabaa sidaan uga faa'iidaysanaynay arrintaas ayada ah waxau yidhi addaaya gabayna waa runtiis soomaalidu waa dad firfircoon hadda markaad tagtay nairobi ama kenya ganacsiga ka socda yaa u xoog badan soomaalida kambaala haddaad tagta yaa ka ganacsado soomaalida meelo kaleoo lamida sidii south africa oo kale yaa ka ganacsada soomaalida dubay yaa ka ganacsada soomaalida suudaan junuubu suudaan yaa ka ganacsanaya soomaalida soomaalidu marka waa dad firfircoon oo nool waxaan leeyahay marka hadda kadib indhahooda dalkooda ha qabto maalgeshiga magaalada muqdisho ee soomaaliyaa rabtee soomaalida u soo jeestaan aan leeyahay intaas kadib saan ka wada laga wada dhawaajiyey nin baa waxaa la yidhi hadda ka hor fallaarta matansalka kaaga dhegganaa lagaa siibaa mase midda isha kaaga mudan wuxuura midda salka iiga mudan halayga siiba hortaan salka dhulka dhige dowladnimadu sal dhulka dhigi mayso haddii aan dastuurkan kumeelgaarka aan laga bixin dhammaystirka dastuurka cid hortaaganna waxaan leenahay si kastooay ahaato soomaaliya ayaa ku guulaysatay xubinnimada ururka bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c oo afar iyo labaatanka bishan ay si rasmi ah ugu biirtay si kastoo ay ahaato dad badan ayaa aaminsan in ku biirista soomaaliya ee dalladan bulshada bariga afrika ay wax weyn ka faa'iidaysan karto inkastoo ay jiraan dadka qaar oo iyaga rumaysan in aysan wax badan ka faa'iidaysan karin soomaaliya marka la eego tirada dadka ku jira dalladan ee waddamada qaar oo ay u arkaan in culays badan ay soomaaliya ku tahay saynab abuukar v o a muqdisho
dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil ayaa soo celinaya xusuustii dadkii ka badbaaday xasuuqiigu xumaa ee shatila iyo sabra ee dalka lubnaan ee sannadkii kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii nicolo dilalio ayaa warbixintan ka soo dirtay xerada qaxoontiga shatilia ee magaalada bayruud ee dalka lubnaan waxaana inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan sebtembar lix tobankeedii kun sagaal boqol labiyo siddeetankii xubno ka tirsan maleeshiyaadka lubnaan ee masiixiyiinta loo yaqaano valange ee uu hogaaminayay eli xabika oo kaashanaya ciidamada israa'il ayaa xoog ku galay xeryaha sabra iyo shatila ee falastiiniyiinta ee koonfurta beyruud halkaas oo ay ku dileen tiro u dhexaysa siddeed boqol ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol qaxooti falastiiniyiin iyo libnaaniyiin shacab ah laba maalmood gudahood maxamed saruur waxa uu xasuustaa tirabeelka meydadkii dhoobna goobta waxa uu ku waayey toddoba xubnood oo qoyskiisa ka mid ah taasoo ahayd mid ka mid a xasuuqii ugu baanaa ee ka dhacay dalka lubnaan dagaalada sokeeye يعني أنا فقدت الوالد وخمس When I إخوة entered the بعد house, مشاهد I saw that they جيراننا killed my حوالينا mother, قطع my رؤوس father, markii aan guriga galay waxaan arkay inay dileen hooyaday aabbahay iyo shan walaalaah qaar ka mid a dariskayga ayaa qoorta laga jaray meydad kale ayaa la xirxiray oo la kufsaday mataxaf yar oo ku yaala xerada shatila ayaa sidoo kale ilaaliya xasuusta qaxootiga falastiiniyiinta ee tobanaanka sano ee dhaawacyada iyo barakaca qasabka ah
This is that reflects the lifestyle of the Palestinians before 1948. If you don't have the past, you will not have.
tani the waa future.
milixsiga habnololeedka falastiiniyiinta ka hor ii haddii aanad tagto lahayn ma yeelan doontid mustaqbal waxay rabaan inaan addoommo noqono laakiin addoommo ahaan mayno waxaanu u dagaalamaynaa xaquuqdeenna in ka badan afartan sano kadib xasuuqa falastiiniyiinta xerada ayaa sheegaya in noloshu ay tahay mid aan weli loo dulqaadan karin hadda dagaalka gaza iyo iska horimaadyada ka socda xuduudda lubnan iyo israel ayaa kor u qaadaya cabsida laga qabo isku dhac ballaaran jamiila shahiida waxay hogaamisay xarunta shatila ee bayt atfaala samuud oo ah n g o ama urur aan dawli ahayn oo wax ka qabta baahiyaha qaxootiga falastiiniyiinta ee lubnaan عايشين حياة What we كأنه are witnessing in إحنا Gaza brings to mind the Sabra كأن Shatila عودة massacre, مجزرة صبرا and perhaps it وشتيلة will soon be our turn.
waxaan ku aragnay gaza waxayna xasuusinayaan xasuuqii sabra shatila waxaana laga yaabaa inay dhowaan markiina aan la kulanno xaalad taa la mid a taasi waa sababta aan u cabsanayno dagaal micnihiisu waa burbur dadka halkan jooga ayaa sheegaya in sawirada dagaalka gaza ay ku riixayaan inay si shuruud la-aan ay u taageeraan mubtadiyiinta xamaas حماس حركة Hamas is مقاومة a true فلسطينية Palestinian موجودة resistance متأصلة movement. It is جزء carrying من out المجتمع what every الفلسطيني Palestinian would عم like to تعمل do.
اللي أنا xamaas بتمنى waa dhaqdhaqaaq iskacaabin falastiiniyiin oo run ah waxay fulinayaan wax kasta oo qof kasta oo falastiiniya uu jeclaan lahaa inuu sameeyo haddii israa'iil ay weerarto lubnan qof kasta oo falastiiniya waa inuu qayb ka noqdaa iskacaabinta aniguna iyaga ayaan ka mid ahay wasaaradda caafimaadka xamaas ay taageerto ee gaza ayaa sheegtay in in ka badan afar iyo toban kun oo qof lagu dilay gaza tan iyo markii israa'iil ay bilowday weerarka ay ku qaaday gaza taas oo ay sheegtay in ay kaga jawaabaysay weerarkii agaasinaha ee toddobadii oktoobar mutadiyiinta xamaas ay ku qaadeen falastiiniyiinta maalintaas oo rag hubaysan xamaas ahi la sheegay inay dileen kun iyo laba boqol oo qof oo u badnaa dad rayid ah waxaana la tilmaamay inay qafaasheen in ka badan laba boqol oo qof oo ay ku jiraan carruur israel ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysay in ay gasho furin labaad oo dagaal ah haddii ay matiniinta xisbullah ay qaadaan ayna ballaariyaan weerarada ay kasoo qaadayaan koonfurta lubnaan lubnaan ayaa durbuba qarka u saaran inay burburto kadib sannado badan oo qalalaasan dhaqaale ah carada iyo xiisadda sii kordhaysa ee falastiiniyiinta dalkaasi iyo cabsida laga qabo dagaal cusub oo dhan walba leh ayaa dad badan oo lubnaaniyiin ah ku keenaya walaac xoogan
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay soo dirtay ah, nicola diallo oo ka tirsan ah, v o a halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda ca- galabta iyo wararka v o a haatana hargeysa ururka haweenka bulshada rayidka ah ee somalilan iyo weliba gaar ahaanba kuwa ka howlgala gobolka togdheer ayaa ku baaqay in la ansixiyo siyaasadda iyo weliba xeerka ku saabsan tacadiyada haweenka loo geysto si xal sharci loogu helo dhibaatooyinka lagula kaco haweenka warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
iyadoo weli gobollada somalilan ay ka socdaan shirarka iyo kulammada lagu xoojinayo wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha tacadiyada lidka ku ah haweenka ayaa waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maanta ka furmay kulan ballaadhan oo lagu gorfaynayo sidii bulshadu ay door uga ciyaari lahayd gaar ahaana qaybaha kala duwan sida dhaqanka culimmada dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshaduba in haweenka gacan la siiyo kulankan oo ay abaabuleen urada haweenka somalilan waxaa lagu lafagurayey islamarkaana diiradda lagu saaray in bulshadu ay ku baraarugto in qayb bulshada ka mid ah dhibaato loo geysta inay ka dhigan tahay bulshada oo la naafaynayo aamine maxamed oo ku hadlaysay codka haweenka dalladda nafis ayaa isdul taagtay muhiimadda kulankan maanta wuxuu daaran yahay inaynu isla eegno waxyaabaha siyaasadaha iyo xeerarka somalilan ay kaga howlgelayso tacadiyada ka dhanka jinsiga weliba kuwooda la xidhiidha haweenka iyo hablaha kulankeenaas baynu doonaynaa inaga oo saddex dhinaca inaynu insha allah wada tashan haddii ilaa idhaahdo qolada civil society organizationska ama hay-adaha maxalliga ah iyo eh, bulshada rayidka ah iyo women right organizationska inagoo saddexdeenaas ah oo dowladda de si dhow ula shaqayna ayuu kulankeenu daaran yahay inaynu haddii ilaa idhaahdo maanta ka wada hadallo muddadii kulankani uu socday waxaa la isla eegay muhiimadda ay leedahay in la helo shuruucda iyo siyaasadda la xidhiidha arrimahan tacadiyada haweenka iyada oo baaqa laga soo saaray kulankan magaalada burco ay ka soo saareen qaybaha kala duwan ee ururada haweenka bulshada rayidka ah iyo haweenka sida gaarkaa ugu dooda xuquuqda haweenka waxaa lagu bartilmaamaysaday in la ansixiyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha lidka ku ah xuquuqda haweenka waxaa kale oo lagu soo qaaday kulankaasi islamarkaana laga soo saaray bayaan lagu dalbanayo in la qabyo tiro xeerarka sharci ee la xidhiidha arrimahan nuuro salaad ayaa halkaasi ka akhriday bayaanka ay soo saareen ururada haweenka bulshada rayidka ah ku saabsan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka ee la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka maanta oo ay tahay maalin arbacaa sagaaliyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka hay-adaha maxalliga ah ururka bulshada iyo xubnaha midowda dalladda danwanaag ee gobolka togdheer waxa ay baaq wada jir ah u dirayaan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta inay si deg deg ah uga shaqeeyaan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka somalilan kuwaas oo si guud u ilaalinaya xuquuqaha ay siiyeen diinteenna suuban iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan siyaasadaha iyo xeerarka joojinta gudniinka hablaha waa qaar u baahan in golaha wasiirada iyo golayaasha sharci dejinta ansixiyaan si loo joojiyo caadodhaqameedka khatarta ku ah caafimaadka hooyada iyo hablaha tacadiyada ka dhanka ah caafimaadka hablaha iyo haweenka ay sabab u yihiin caadodhaqameedkan muddo badan soo jiray si naba xaq uma aha in la jarjaro jirka hablaha iyada oo aan sabab caafimaad iyo mid diin ah toona loo hayn sidaa darteed hay-adaha maxalliga ah oo ay weheliyaan bulshada rayidka ah waxay ugu baaqayaan dowladda somalilan in ay ansixiyaan sidoo kale fuliyaan xeerka joojinta gudniinka hablaha iyada oo xeerka lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga ah uu weli qabyo yahay golayaashana horyaallo sidoo kale waxaa jira sida ay dhowaan sheegeen ciidamada booliska somalilan tacadiyada uu ka midka yahay kufsiga oo isaguna sii kordhaya khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
wagaag dhegeystayaal khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana kusoo dhowaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay doctor cabdirashiid takar oo ku takhasusay cudurada maskaxda waxaana uu si gaara barnaamijka uga hadlayaa dhaqamada iyo weliba dabeecadaha shakhsiga ah ee ay ku kala duwan yihiin ama ay isaga mid yihiin gabdhaha iyo weliba raggu waxaana waraysigan la yeelatay falastiin axmed iimaan
dr cabdirashiid waxaa jirta in mararka qaar laga hadlo hadda xanuunada dhimarka ku dhaco kale markii la leeyahay ama dumarka ama ragga ama behaviorkao kale habdhaqankaoo kale ragga iyo dumarka farqi badanaa u dhexeeyo mararka qaarna waxay noqdaan wax taabta nolosha bulshada ay la nool yihiin oo mararka qaar soomaalidoo kale hadda waxay u badan yihiin in la yiraahdo raggu waa geed adag gabdhuhu waa yaro jilacsan yihiin marka maxay ragga iyo dumarka dareen ahaan ku kala duwan yihiin xilliga koriinshahoo kale falastiin waad mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo dadka dhegeystayaalkaba su-aasha ay weydiisay horta ilaahay baa dadka siyaabo kala duwan u abuuray ragga iyo haweenku waa kala dabeecad duwan yihiin jir ahaan iyo iyo maan ahaanba way kala duwan yihiin waxyaabaha badanaa keena in bulshadu u aragto ragga iyo gabdhaha wiilashu inay kala duwan yihiin marna waa wax biological oo sida qofku ilaahay u sameeye marna wax wey wax dhaqana oo bulshooyinku bulshooyin badan baa saa u arka in gabdhihiiyo wiilashu ay kala duwan yihiin oo u arka wiilku inuu noqdo qof adadag oo magaranaysaa caadifadiisa aan muujin oo oohin iyo magaranaysaa sheegasho iyo aan lahayn oo bir ah oo gabadhuna inay tahay qof caadifadeedu markasta kacsan tahay oo inay oydo iyadu magaranaysaa wax la okeliyo la aqbali karo dhaqan ahaan ay tahay marka bulshooyin badan baa qabta soomaalida keliya maahan waxayna ku xiran tahay dhaqankaas iyo qofku suu samaysan yahay lakiin waxaan meesha ka maqnayn inuu ay dadku kala duwan yihiin gabdhaha laftigooda isku mid ahayn wiilasha laftigooda isku mid ahayn qofku caadifadiisa iyo emotionkiisu ay kala nooc tahay warbixin waxaa jirta aan kulana wadaagay oo forbes wargeyska layiraahdo ay qoray waxyaabaha ay ka hadlayeenna waxaa ka mid ahayd in wiilashu caadifad ahaan ay sida gabdhahoo kale yihiin oo aanay waxba ka duwanayn qof ahaan waa loo kala duwanaan karaa laakiin inaanay jirin caadifadoo kale wax kala duwanaanshiya ah oo ragga iyo dumarka ah marka maxaa taas lagu saleeyay runtii articalkaas wuxuu leeyahay ayagu waxay ku doodayaan in emotionka ama caatifadda waxa la yidhaahdo aysan gabdhihii iyo wiilashu inay u siman yihiin oo sida gabadhu dareemto inuunu wiilku dareemo waagii hore waxaa la aaminsanaa inay gabdhuhu dad emotionala yihiin oo ay magaranaysaa markaan leenahay caatifaddu gabadhu markay wax dhiba la kulanto inay oydo inay magaranaysaa qayliso inay mararka qaarkood maxaan ku idhaahdaa actionkeeda laga fahmo laakiin wiilka uu qarsado oo magaranaysa dhaqan noocaasa faham noocaasaa jiray marka ayaga waxay ku doodayaan wiilasha gabdhuhu arrintaa waa u siman yihiin laakiin waxaa meesha taalla iyadana waxa la yidhahda emotional expression qofki isagoo dareemaya caadifadii oo ama ha noqoto naxdin ama ha noqdo baqdin ama ha noqoto farax inuu muujiya wixii marka weli waxaa la aaminsan yahay article hortigooda ma inkirayaan inay gabdhuhu ay muujiyaan ay kaga fiicayiin wiilasha inay caadifadooda muujiyaan laakiin wiilka uu qarsado laakiin ayagu waxay ku doodayaan inay wiilkii gabadhu ay u siman yihiin waana arrin macquula laakiin marka ay noqoto in qofku dareenkiisa uu muujiyay iyo inuu suppression ku sameeyo ama uu qariyo dareenkiisa oo kale maskaxiyan sidee u kala saameynaysaa qofka cabira sheega hadla iyo qofka la aamuso runti waa su-aal fiican su-aal aada u fiican wey waxa weeye caadifadu ama emotionka waxa ingiriishka lagu yidhaahdo waxa weye qofka wax ilaahay u sameeyey wey wax adigu aad iska yeelyeelaysa maaha laakiin sidaa hore u niri dhaqamada qaarkood baa waxay u arkaan oo keenu ka mid yahay weliba keenu xaq jiro inuu wiilku uu qariyo caadifadiisa kuwa ah negativeka negative waxa weeye inuu ooyo inuu sheegto catoabo inuu nin raga iska dhigo oo bir ah oo adag iska dhigo laakiin xaqiiqdu saxdaasaa ma ahan waxa weeye caadifada waxa ilaahay kugu sameeyey nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh wasalam muslimiin baa nahay wuu ooyi jiray wuuna ooyey markuu dhintay wiilkiisa ibrahim wuu ooyey wuxuu yidhi indhuhu waa ooyayan ilmaa ka daadanaysa qalbigu laakiin wixii ilaahay magaranaysaa ku aashay raalli baan ku ahay marka waxaa fiican qofku waxa uu dareemayo inuusan isku celin oo caafimaadka hadduu muddo badan qofku uu wado inuu iscaburiyo ama dhaqankeenna waxaa ku jirta in waalidkii laftigooda carruurta yidhaahdaan isagoo raba inuu muujiyo caadifadii in la yidhahdo maxaa ku hadlaysaa wiil baatay ma ooyi kartid saa ma yeeli kartid kaa ma samayn kartid inay caafimaadkiisa dhib u geysato oo ma garanaysaa way dhici karta caafimaadkiisa maanka
adiga hadda waxaad aragtaa dadka xanuunada maskaxda qaba sidee markaad fiirisa ragga iyo dumarka yaa u badanaa isleedaha falastiin horta waxay ku xiran tahay runtii meesha la joogo hadday tahay guud ahaan xanuunada maanka maskaxda ma dhihin maskaxdu waa wax kale maanka waxaan isleeyahay bulshooyinka caalamka waxaa la yidhaahdaa si isleeg bay ku dhacdaa laakiin qaar baa haweenka u gaara ku badan qaar baa ragga ku badan waxyaaba waxaa jira xanuunada maanka oo la socda qofka dabeecadiisa oo behavior problem waxaa ingiriiska lagu yidhahdo personality disorder qof dhaqankiisa taasna waxaa la yidhaahdaa inta badan raggay u badan tahay gabdhuhuna way ku dhici kartaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin sidaan sheegnay qaabka ay u muujinayaan ayaa kala duwan gabadha waxaa laga yaabaa personality disorderka qabta inay qaab baqdin iyo inay bulshada fahmi weyda iyo ay ku muujiso laakiin wiilku ama ninku isagu qaab kale u muuqanayaa qaab antisocial inuu qof aggressive oo tiriirayo mar kasta isagu gar leh oaan laga gar lahayn uu noqdo hadduu khalad galo isagu dadka kale ay khalad galeen xanuunada personality disorderka saasay kala yihiin laakiin guud ahaan xanuunada maanku si isleeg bay magaranaysaa rag iyo haweenkaba ugu dhacaan laakiin waa u kala badan yihin inta badan hadda markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka oo kale wiilasha iyo gabdhaha oo kale markay noqoto waxbarashada waxaa la yidhaahdaa gabdhaha ku horeeya markay noqoto ku lug lahaanshiyaha rabshadaho kale ama in qofkii uu dembiya galo ama xariga ha noqoto inta badanna wiilasha ku badan marka maxaa keena in kala duwanaanshiyahaas ay leeyihiin wiilasha iyo gabdhaha runtii waxa weeye hadda xilligaan aan ku jirno bay arrintaas si aan caadi ahayn u soo baxday ma u maraynayo soddon sano ka hor inay qaabkaas ahayd laakiin hadda waxaa muuqata in wiilashii gabdhuhu ay waxbarashada kula fiican yihin oo gabdhuhu ku fiican yihiin arrimaha hadda ka hadlaya oo antisocial qofku inuu qof dagaalamo oo dhibaato sameeyo drag galo oo waxyaaba kala galo inay wiilasha iyo ragga ku badan yihiin badanaa waxaa loo malaynayaa guud ahaan hadda bulshadeena oo kale gaar ahaan markaan fiiriyo waxaa loo malaynayaa inuu wiilku dhaqankeenii aan la nimid ah inuu nin raga noqdo inuu dadka iska celiyo inuu magaranaysaa bulshada uu nool nool yahay hadduu la qabsan waayo oo bulshadii fahmi waayo inuu jawaabta uu ku jawaabaya ay noqoto inuu qof dagaalamo oo rabsho sameeyo inuu noqdo mararka qaarkood arrimahaasa waxay u geysaa qofkii inuu daraagis iyo dembiye kale uu galo dambidusii dhiibo iyo saaxiibo xun gabdhuhu ayaga laftigooda problemka way taabtaan laakiin aad bay uga hooseeyaan waxaana keenaysaa dhaqankeenii iyo dhaqanka bulshooyinka nala mid ah oo qaxay oo qofku gabadhu inay ay ka degan tahay wiilka oo akhlaaqiyanna ay isku dayayso inay si kale shucuurteedii ama u qariso ama ma garanaysaa mararka qaarkood shucuurta qofku muujinayo qayb bay ka qaadaysaa deganaanshihiisa iyo ficnaantiisa saasaan fulaya
waxaa la sheegaa in waxa laga filayo gabdhaha marka ay noqoto qoyska ama bulshada ama dee noloshii kale markii dadkii ay soo weynaadaan xiriirkii ama relationshipkii oo kale in ay ku kala duwan yihiin wiilasha iyo gabdhaha mas-uuliyad badanna ay wiilasha ku dhaxdo oo wiilkii laga rabo inuu reerkii wiil u noqdo gabadhii ay rabto dee nin rag ah inay hesho gabadhi ay nin rag raadinaysa iyadiina bulshadiina ay sugayso nin ad adagoo wax ku tara laakiin gabdhuhu aysan lahayn inta badan filashooyinkaas tirada badan leh culeys intaa la egay taasi ku keentaa wiilasha
waa runtii waa arrin jirta oo waxaan filayaa si gaara bulshadeena inay arrintaas u haysato soomaalida dhaqankeena carradeeni kala midoo ah kala nimid oo ah wiilku inuu reerka mas-uulka yahay inuu wiil yahay in laga filayo inuu magaranaysaa isagu uu mas-uuliyadda la wareego oo magaranaysaa nin raga yahay sidaan soo sheegnay in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin magaranaysaa jirjireecaan lagu arag taan waxay keentay inay wiilashii caalamkaan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhu isku si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaara fuulo uu yidhaahdo anigu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood ay noqoto maadaama mas-uuliyaddaas weyn uu dareemayo dhaqan ahaan inay dushiisa saaran tahay uu isagu isu arko inuu nin mas-uuliyaddii aan kasoo bixi karin yahay marka ay niyaddiisa geliso inuu magaranaysaa qof mararka qaarkood uusan uusan faylar yahay uusan kasoo bixi karin hawshaas gabadhu laakiin sidii dhaqankeenu ahaa weli waxbaa ka jiro gabadhu iyadoo waxbarashadeeda wadato fiican ayaa mas-uuliyaddii laga rabay weli waxay u arkayaan waalidka qaarkood iyadu hadday iskoolkeeda dhamaysato inay guursato reer yeeso intaas inay tahay mas-uuliyadda laga rabo oo mas-uuliyadda weyn oo hartana sidii reerka u dhaqinaada ay tahay marka waxyaabaha dhaqan ahaan runtaas leeyahay waa naga khaldan tahay kamid tahay waxaan oran lahaa iyadoo laga tegayn xishoodka iyo akhlaaqda fiican in ilmaha la barayo iyo dhaqankeeni fiicnaa in si siman ay labada qof mas-uuliyad u saaran tahay wiilkii gabadha
marka dhinaca hadda koriinshahoo kale maxaa laga rabaa waalidka hadda qurbaha jooga ee ama wiilal yareer qaba ama kuwa hadda maaragtay filaya inay qoysas dhistaan ee ilmo qurbaha ku dhalaan maxaa laga rabaa inay ka bedelaan qaabkii hore ee soomaalidu ay kusoo ilmo korsatay runtii waxay la tahay wiil iyo gabarba inay si cadaalada ay horta in wiilkii gabadhu isweydiin mayna inay kala duwan yihiin labada qof oo ilaahay jir ahaan iyo maan ahaanba uu kala duwanay yihiin laakiin mas-uuliyadda iyo waxa waalidka xaqay ku leeyihiin inay u siman yihiin wiilkii gabadha in wax la baro mid kastaba in loo baro magaranaysa inay mas-uuliyad saaran tahay hadday noqoto shaqada guriga laga qabanayo mid badaanka laga qabanayo inay u siman yihiin weli waxaad moodaa dadkeena qurbaha yimid dhaqankeenii wadankiina aan ku dheganahay oo hadda gabdhahoo kale waxay aada uga cabtaan waxaa kamid a anaa shaqada guriga la ii diraa walaalkay uu iska ciyaaraa game buu ciyaarayaa laakiin anaa hooyo markasta waxay leedahay jikada ka shaqeeya waxaas kariya hebel baa yimid shaha usoo kari isaga looma diro waxaas in waxyaabahaas laga gudbo oo wiilkay gabadhu ay u saman yihiin reerku ay shaqadu ka wada dhaxayso mid isweydiin mayno de shaqo gabar ku fiican iyo shaqo wiil ku fiican inay jiraan waa ogdhay laakiin qoys ahaan iyo waalid ahaan inay si isleeg ay ugu qaybiyaan xaqa iyo shaqada iyo mas-uuliyadda ay u dirayaan iyo xuquuqda waalidka ku leeyihin inta ay ku leeyihin taasay ku fiicnaan lahayd laakiin waxaad moodaa waxyaabahaas weli inaan soo fahmayna laakiin weli wax naga qalqay
hagaag dhegeystayaal intaasina waxaynagu eeg barnaamijkii madasha haweenka oo ay ku wareysanaysay falastiin axmed iimaan doctor cabdirashiid takar oo ka mid a dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada maskaxda halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta soomaaliyeed waxaana dhallintaasi qaarkood ay coliyeen maansooyin isugu jira gabayo geeraaro guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxa colin jireen abwaannadii hore haddaba xilligan maxaa lagu qiimayn karaa halabuurka soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dibudhaca waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee wakhtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay waxaana hadalka ku horeynaya abwaan calideeq dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saamaynta intaba sababo badan bay leeyihiin waxaa jira hal abuurkii hore soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac hal abuurka maantana badankiisu badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa labo hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo caddaymo iyo maxaa ku laha la hubay kuwan maanta yana iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya macnaha way bilaqaysteen qaarkood magacii abwaanada markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan suugaantooda saamayn male si hawareer bay bulshadii ku rideen waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wuxuu ku leeyahay abwaan baanahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darrada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaa ku idhaahdaa meel qofka wax ah uu wixiisa ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha haye cabdimaad kuma raacsani walaalkay calideeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka soomaalidu dhanka suugaanta anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ah oo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoon-yahana se u badan yihiin waa niman jaheer jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa taas unbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda wakhtiga la joogo iyo wakhtigii hore wakhtigii hore dowladi ma wada jirina wakhtiga aan dowladi jirin bay lasoo maray sugaantu soo martay waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisaya uu ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaa'ilada soomaaliyeed isku dagaalaan cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga hadda gabyaya iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degayaa keliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah oo gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowlad dowladdu xilligay jirta dowladdu ayaduma gabyi jiren waxnama xurin jirin gabyaadaa wax xurin jiray weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay duldulaelka ka leedahay si buuxda u tilmaamayo cilmiya u tilmaamayo calideeq waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay culin jireen waxa ay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay runtii lama odran karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yidhi maaratay cabdimahad riwaayadaha matel raggii samaynaya qaar badanoo ka mida brofesor rey ahaayeen waxaa ka mida xasan sheekh muumin oo kale riwaayaddii magaceedu ahayd shabeel naagood in aqoon-yahan u ahaa mutacalima cali sugile nin aqoon-yahan mutacalim u ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoon-yahan mutacalim u ahaa macnaha hal abuurkeennii waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa brofessor buu ahaa marka lama odhan karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeennii hore waxa maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arrintaasu waa macnaha waa gef weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto dhaqankeennii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay haye cabdimaad hal abuurka maanta jooga lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanayay suugaanta u cuniya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysanoo isku aadanoo cilmiyeysanoo dhallinyarada hadda joogtoo gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaganuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad midad dal ku yeesho oo ummadda soomaaliyeed midowdo inay gaab siiso waxaana la dhihi karaa wakhtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo calidaaq xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwanoo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadoodu inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxan ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirhabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhaadayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mida waxay dheelihiin hal abuurkii hore indhaadayg iyagoo aan sixi karin maxaan ku yidhaha xarafka iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshixiyo waxyaabo moogtahay laga dhowrsan jira afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maarata ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoogo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiya dhaqankeenna hala raaco diinta islaamka ashaxeeda hala ilaaliyo ummadnimada ha laysku soo jiido cabdimaad dhinacaada xalku muxuu yahay xalku waa iska muuqdaa inta samaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyo aan berri laga maarmayn dowladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeyaan wax ugu noqoto dadkii horena waa aabbayaasheen waa awowayaasheen khayr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo inaanaan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigayo intaas ayaynu dhegaystayaal ka soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax tan iyo kulanti dambe nabadeey
xubintaasi dooda gaabanna waxaynala socodsiinayey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey dowladda jabuuti ayaa howlo isugu jira dibidhis iyo weliba dayactir ka wada jidka laamiga ah ee isku xidha dekadda jabuuti ilaa iyo weliba xuduudda ay la wadaagto dalka ay dariska yihiin etoobiya waddadaasi ayaa ah jidka inta badan ay maraan badeecadaha amaba shixnadaha u socda dalka etoobiya kuwaasoo uga soo dega dekadaha dalkaasi jabuuti waa sida warbixintana ku faahfaahinaya waryahayaga ramadaan muuse
howlahaasi iskugu jira dibudhiska iyo daayactirka ayaa ka socda jidka laamiga ee ugu ballaadhan uguna socodka badan baabuur taxamuulka sida ee usii jeeda dalka etoobiya waxaa howlahaasi fulinaysaa hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka dalka ilaa xuduudaha jabuuti iyo dalalka deriska ee loo yaqaano d p c r jabuuti bor corridor road agaasimaha guud ee d p c r cabdi ibraahim faarax ayaa iga warramay howlahaasi iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka ee ka socda jidkaasi dariiqan eran one brojeyo badanna waa laga soo sameeyey dariiqa ku saabsan waxaa jiray kokagallaafi laga soo bilaabo ilaa daagiru labaatankii kilomitr oo wakhti dhow la furay oo imika de nadiifa waxaa socda imika daagiru meesha ku dhammaaday brojegii hore ee japonega ilaa galamo amba ilaa dakhil waxaa ka socda iminka shaqo maarta dibudhisa oo shirkad ay wado c c c c ay wado waa aragteen kaan siduu u socdana de waqti dhow sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka dhammaadkiisa dariiqaasi ku dhammaan doonaa saa u aragteen intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba daayactir amba dibudhis waa ka socda so dowladeenuna waxay gelisay lacag weyn bay gelisay amba boorar ka ahaato amba dariiqadaba way ka muuqataana dariiqa imika shaqooyinkan ka socdo guud ahaan markaad eegto jidadka laamiga ee koridorada xaaladooda guud maxaad odhan lahayd iyo mustaqbalkooda waxay leeyihin blas muhiima isdhexgalka dhaqaaleed turbiya jabuuti amba wadanada geeska bari ee badaan lahayn waxaa lagu ammaanay weyn waa ammaan wadano kaleo iminka koridoro kale haddaa la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka de gaarigu wax dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta de waxaa jira koridoro gaariyadu kolkay ka soo baxaanba marsooyinka ay askari la socoto ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulilah muhiimada weyn waa waa waa ammaan gaarigu wuu ka soo baxay dekadii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo nabad buu ku marayaa nabadda alxamdulilah gudoomiyaha gobolka dikhil xasan cabdi rooble ayaa ii sheegay qaabka dhaqaale ahaan gobolku uga faa'iidaystay howlaha dhismaha jidkaasi kaan tiro koobnay dadka halkaa ka shaqeeya ay iskugu jiraan dad xirfad leh dad kuuliya amba waxa loo yaqaano uufuriyeyga loo yaqaano ilaa lix boqol yaan ku qiyaasnay oo maalin kastana way biirayaan taa waxaa soo raacda alaamahan lagu shaqeeya gaadhisha waaweyn ha noqoto iskarowooyinka carfiidadaha waxaa loo yaqaana les engins de travaux publics loo yaqaano afka qalaad wixii dikhil joogo dhan waa laga kalaystaba baahidu ay ka in kastay ka ballaaran tahay waxay u tabeen amba ay u tallaabeen gobolada kale amba jabuuti magaalada jabuuti caasimadda inay kasoo kalaystaan ayay u tallaabeen markaa dhaqaale ahaan wax badan ayaa dikhil markaasi kasoo galay dhismaha socda wadada hareerihiga waxaa jira maqaaxyaal badan ayaa jira marka maqaaxyaasha dad heer dikhila ayaa ku shaqaysta waxbaa laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya ee wadada laamiga ee la sameynaya maraya gudoomiyaha golaha maamulka deegaanka gobolka dikhil mahad xuseen axmed ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan halkay kolba marayaan howlaha dhismaha jidkaasi ruuta national nibro a waa ta ugu weyn ay maraan boqolkiiba siddeetan markaa baabuurada tamaamuulka ee etoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maadgarata alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan markaas waa xundhuurtii dalka ayaa la oran karayaa marka wadadaas daacatir baa loo sameynaya waa run oo dariiqu dee waxa weyaan dadku way raakaysadeen oo weli ma la wadaa bay yidhaahdeen reer jabuutina waxay ka faa'iidaystaan marka ay tegayaan xagaabaxa ay u baxayaan bay dariiqaas markaas ay maraan sidaa xaggaasa mare ka tegaan waxaa weyaan in la samro oo dariiqu waxa weya maal badan baa la geliyaa markaas waa shaqo badanna weyaan dariiq waxa weyaan soddon sannadood afartan sanno inuu jiro lagu talagalay oo weyn weyaan markaas alxamdulilah intii da ilaahay maad aragtay siduu u qadaray way u socotaa natiijadeedana ilaa labada kun iyo markaas afar iyo labaatanka in uu dhammaado dhammaadkiisa inuu dhammaado ayaan rajeynaa insha allah oon aan sugaynaa insha allah markaas anagoo haddaan nahnay dee maamul goboleedkii iyo anagoo la kaashanayna brefectuurkaba iyo wasaaradda maad aragtay gaadiidka dee b c r ta waxaa jira komitee yaa jira markaa meel kasta ay socoto waan la soconaa markaas kolba hawsha siday u socotana waan la soconaa markaas lianna aniga kuu sheega waa xundhurtii dalka gobolkana xundhurtiisii weyaan markaas aad iyo aad baan ula soconaa markaas oo si fiican ayay u socotaa rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
wagaag dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo mahad cali xidir
magaalada kizumu ee wadanka kenya waxaa si habsame leh uga socda tartanka barigii bartamaha afrika ee sakaafa ee xiddigaha da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo tobanka sano waxaana ka qaybgelaya xulka qaranka soomaaliya ee da'yarta soomaaliya oo sanadkan dardar la tagtay tartankaas ayaa shalay ciyaar xiise leh wajahday xulka da'yarta suudaan oo dagaal halaakeeyeen wadankooda sida soomaaliya ciyaarta oo ka dhacaysay garoonka joma kenyatta ayay xulka lagu naanaysocean stars shalay waxay guuldarro u xambaariyeen dhigooda suudaan kadib markii saddex gool iyo waxba dhigta dhiiga u dareen soomaaliya oo kulankii hore guuldarro kala soo kulantay qaranka ruwanda ayaa doonaysay shalay inay hesho dhibcihii ugu horreeyey tartanka sakaafa haddaba guusha qaranka soomaaliya waxaan wax ka weydiiyey mucaashaqiinta kubadda cagta ee shalay sacabada u tumeeyey qarankooda abelm waan dhawahay magacayga waa axmed maxamed xeele koley guusha aan gaarno horta waa guul farxad eh koley lugta noo dhibno waa lug dhimasho eh insha allah waan dadaalaynaa si noqotaba guushaas inuu waxaan ilaah ka baryanaa inuu ilaahna tukubaada way badinaa isdhahayba laakiin maysan noqon laakiin lugtaan waa badanitaan kale insha allah badis iyo guulal waan rajeynaynaa wallaahi banooniga cadi madow buu yahay laakiin aniga taageernimo xulka soomaaliya waxaan rajeynaynaa inaan lafaha dhulka u dhigno koley nin ragna hadduu garoon galna waxaa ka sugaya waa guul iyo guuldaro laakiin aniga waxaan rajeynaynaa inaan guul herno aan raadino anigana waan garab taaganaa xulkeena insha allah guul waa maasan tahay idaacadda ku dhawaariyo magacayga waa xuseen maxamuud cali xasan jimcaali hod maanta guul weynaa gaarnay oo mar walba filaynayna inaan horumarkaas gaarno oo guushaas oo maanta kooxdan oo dariskeen ah inaan ka qaadano dhibcaha farxad weyn aad iyo aad ah taasna waxaynu noo sababay inaan niyadda hore oo noo dhismato oo niyaddeena kor usii qaado oo kulan kale kenya u bixayno inaan niyad yeeshano oo awoodsi yeeshano insha allah kulamada ka socno kenya iyo inaan ka adkaano guulo badan usa baxno oo koobkan nagtiis oo nagtiis gaarno insha allah bismillah magacaygu waa cukaash maxamed qaboobe waa ku dhawahay raadiyo v o a soomaali guusha gaartay waxay inoo ahayd guul muhiim ah insha allah nagistimaaj kenya ku aadannahay waa kaataan doona insha allah halii eber ugu adkaanananigoo ah magacayga maxamuud maxamed jimcaale waa ku dhowahay alxamdulilah horta maanta guul aad iyo aad u weyn ayaan gaarna waana ku faraxsannahay macalinka horta waa ugu mahad celinaynaa falsafata fiican oo la soo galay sida ciyaarta hore muusan u dheelin ciyaartoydii waxbuu ka bedelay weerarkana waxbuu kusoo daray dad oo gadaal ka keena oo kusoo bilaabaa jirtay horta ciyaaryaanka tareega dheelayna qaabka loobka u keenaya qaabka u daafacanaya horta kubadooda maasha allah ciyaartooyda dhan ma wada xumo toodeyna waxaan leenahay way ku mahadsan yihiin sida wacan ay u dheeleen ciyaarta soo socota ee kenyana insha allah waxaa u rajeynaa guul maanta guusha gaarnana waxay nooga dhigan tahay farxad aad iyo aad u weyn waana mahadsantaha xulalka kala duwan ee soomaaliya sanadkan waxa ay ka qayb galeen saddex tartan laba ka mid ah waxay u muuqdaan inay rajo leeyihiin waxa ayna kale yihiin isarreebka koobka adduunka oo labadii kulan oo ay ciyaareen laga wada badiyey iyo kan hadda la joogo wareegiisa gurubyada qaranka saddexaadna waa kii lagu qabtay bilowgii bishan dalka yuganda waxaana wareegiisa gurubyada kusoo haray qaranka soomaaliya ee xidigaha da-dooda ay ka yar tahay shan iyo tobanka sano xulka qaranka soomaaliya ciyaarta xigta waxay fooda isdari doonaan jimcada martigeliyaasha tartanka ee kenya haddii soomaaliya kulankaas dhinacooda dhulka dhigaan xidigaha kenya waxa ay u suuragelin doontaa inay u gudbaan tartanka wareegiisa afardhammaadka mahad cali xidir v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacadda galabta ayaynu maraynaa ee haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo